toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaannu uga hadlaynaa heshiiska u dhexeeya ahlu sunna iyo maamulka galmudug oo weli socda iyo sida looga hortegi karo caqabadaha guud ahaan ka jira maamulkaas barnaamijka waxaa marti ku ah cabdiqaadir axmed nuur oo si dhow ula socda maamulka galmudug iyo guud ahaan soomaaliya kusoo dhowo barnaamijka cabdiqaadir bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantaha ridwan waayahay waxaan la soconnaa in heshiiska u dhexeeya galmudug iyo ahlu sunna uu maaragtay weli socdo sidii loo dhaqangelin lahaa waxyaabaha lagu heshiiyey laga wada hadlayo xili madaxweynaha soomaaliya uu safaro ku tegay deegaano fara badan oo dhuusamareeb ay ka mid tahay heshiiska noocan oo kale ah muxuu soo kordhin karaa ayay kula tahay marka laga hadlayo dhinaca maamulka iyo xasiloonida gobolka ridan waa mahadsan tahay marka ugu horreysa intaan su-aasha ka jawaabina wax yar ifiyo taariikh ahaan sida uu ku bilowday maaragtay dhismaha maamulka galmudug iyo wada hadallada u dhexeeya ahlu sunna iyo galmudug runtii galmudug waxay ka dhalatay labadii kun iyo lix iyo tobankii markii ay isku biireen maamuladii galmudug iyo ximan iyo xeeb oo ka dhisnaa gaalkacyo iyo xadaado waxaa ammaanteeda lahayd in maamulkaas uu dowladdii ka horreysay maamulka iminka jira madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa wakhtigaas la go-aamiyey magaala madaxda gobolku inay tahay dhuusamareeb islamarkaasna dhibka jiray wuxuu ahaa ahlu sunno amba maaragtay oo ka talisay magaalada dhuusamareeb oo ilaa muddadaasba lagu dadaalayay sidii ay qeyb uga noqon lahayd maamulka galmudug marka wadahadalladaasi muddo dheer ayay socdeen marka wejigii labaad ayaa iminka ka furmay magaalada dhuusamareeb sidaa waayahay wadahadalladan marka la eego waxaad moodaa in labada dhinacba hadda ay tanaasul ka muujiyeen marka la eego madaxweynaha galmudug iyo sheekh shaakir oo hadda madaxa xukuumadda galmudug u xubsiibtay caqabadaha aad is leedahay maamulka weli way haystaan ee u baahan in la xaliyo maxaa ka mid ah caqabadda ugu weyn waxay tahay runtii maamulka galmudug oo fursad aan siinin markii heshiisku ka dhacay jabuuti in ay maamulkii dib ugula noqdaan oo dood la gelsho oo la bisleeyo oo la gado maxaa la yidhahdaa heshiiska ee ayaga iyo ahlu sunna u dhexeeya runtii qof kasta uu soo dhoweeyey oo deegaanka ka tirsan nabadda gobolka lagu horumarinayana waa mid runtii faa'iido u leh dadka deegaanka ku noqol iyo guud ahaan dadka soomaalida laakiin xoogaa maamulkaasi runtii wuu madaxweyne xaaf waxaa runtii lagu haystaa oo qalad uu ka jira qaladka dhacay wuxuu ahaa in aan la gadin barnaamijka inaan loo yeerin siyaasiyiin badan ee galmudug dhinacyadeeda kala duwan si barnaamijkaas hore loo mari lahaa qaanuun ahaan markaan dhinaca qaanuunka ka fiiriyo iyada laftirkeeda arinta ku saabsan in la in xilal maxaa la yidhahdaa aan ku qornayn dastuurka galmudug la magacaabo oo magaceeda uu ka mid yahay maaragtay hadda sidaa sheegtay executive powerka la siiyey galmudug waxyaabahaasoo dhan waxay u baahnayd in la daaweeyo oo laga wada hadlo sidoo kale ahlu sunna waxay ahayd inay tagto cadaado aniga sida kule ra'yigeygu uu ahaa si ay maadaama isjijiidkii hore oo galmudug ay ay ka madax adeygeen inay hal mar booqdaan magaala madaxdii kumeel gaarka ahayd iyada laftirkeedu waxa weeyaan waa waxa hadda la rabo lagana sugayo shirweynaha socda inuu daawo u helo in dadka ka maqan shirka shirka la keeno in waxa ay tabanayaan waxaa la socotaa in dabcan arrimahan jira ka sokow madaxweynaha soomaaliya uu dadaallo fara badan ku bixinayay sidii la isugu soo dhoweyn lahaa guud ahaan dadka deegaanka arrimaha dabcan inta badan looga hadlayo shirarka haddana waa uu ka qayb galay magaalada dhuusamareeb marka ma waxaad aaminsan tahay in looga baahan yahay madaxweyne xaaf iyo ahlu sunna waljamaaca inay dadkii deegaanka dib ugu noqdaan oo ay ka hadlaan waxyaabaha jira si xal looga gaaro ha wax dhib weyn ma ahan runtii waa qasab in la daaweeyo dhammaan qaybaha kala duwan ee galmudug ka wada tirsan ma ahan keliya ka hadli mahayo qolo iyo qabiil lakiin waxaan ka hadlaya guud ahaan gobolka ko iyo toban qabiil baa degan dadku waa in dareenkooda la dhegaystaa waa in maamulku si maadaama laga soo shaqaynaya muddo toban sano ka badan in goboladaas dhexe ay helaan maamul sidaad la socoto gobolku waa gobol runtii colaadaha ka sokow ay ka jirtay dhibaatooyin la xiriirta maxaa la yidhaahdaa infrastructureka nolosha xagga nolosha waad ogta abaar badan Abaaraha, mm.
inay ka jirto Mm.
Eh, runtii dhibaatooyin badan ayaa ayaa ka jira gobolka marka waxaa loo baahan yahay in wixii hadda jira oo wax tabanaya la daaweeyo si uu shirku uu u noqdo shir eh, successful waayahay een, safarka madaxweynaha haddaan eegno magaalooyin fara badan oo cadaado laftirkeeda ay ka mid tahay ayuu ayuu booqday Een, waxaan la soconnaa in horey eh, khilaafaad siyaasadeed uu u dhexeeyey dowladda iyo galmudug inkastoo markii dambe eh, lasoo gebagabeeyey oo hadda khilaafaadkaas aanay jirin Eh, laakiin kaalin intee leeg ayay kula tahay in hadda dowladda ay uga furan tahay sidii ay isugu soo dhoweyn lahayd eh, dadka deegaanka ah ee maaragtay heshiisyada socda ay qayb uga qaadan lahaayeen runtii dowladdan ee iminka ta joogta ee madaxweyne farmaajo iyo dowladdii ka horreysay xasan sheekh maxamuud iyo dowladihii soomaaliya ka jira iyagaa haysta mandateca ah inay horumariyaan maxaa la yidhaahdaa gobollada dalka way ku ammaanan yihiin safarka madaxweynehuna runtii aad iyo aad ayuu qayb weyn uga qaatay maxaa la yidhaahdaa dib u noolaynta iyo ogaanshaha ka jira waxa gobolka dhibaataha ka jirta iyaga ayaana laga rabaa inay sii wadaan dadaalada la xiriira in ay wixii eh, khaldamay ama galmudug ka khaldamay in la saxo sida ugu dhaqsaha badan leh isla markaasna cidda wax tabanaysa la daaweeyo sidoo kale dadku eh, carab iyo ilka isugu dhow waa la isqaban karaa maamulkii runtii waxyaabihii laga rabay tallaabooyinkii dhinaca nabadda iyo dhinacii la rabay in la daaweeyo haddii ay ay ay ama maaragtay ay ayagu ay sidii la rabay aysan ka noqon anigu waxaan isleeyahay dowladdu ay ku khasban tahay inay farageliso isla markaasna si eh, nabadda ka jirta gobolku ay usii noqoto mid sii ballaarta iyadaana iska leh awoodda ayadaa dowladnimada awoodda iska leh dowladda madaxweynuhu iyo iyo iyo iyo dowladdu in Mm.
ay farageliyaan wax kasta si ay dalka soomaaliya nabadda uu maantay uu soo gaaray in nabadda hore loo sii wado waaya haddaan dib ugu noqonno een, ahlu sunna inay dee dabcan hadda la midowda galmudug oo nidaamkii jira ay qayb ka noqoto ee, guud ahaan xataa ka sokow dowladda soomaaliya bulshadii caalamka iyo dadka soomaaliyeed oo dhan ayaa si weyn usoo dhoweeyey ahlu sunna waljamaaca waxaan la soconnaa in een, kaalin weyn xataa mararka qaar ay ka qaadato xasiloonida meelo ka mid ah goboladaas een, ama magaalooyinka ku yaala galmudug Een, i- iyaga laftirkooda ma is leedahay dowr ayay ka ciyaari karaan inay eh, dadka hadda cabashada ka muujinaya waxa dhacaya iyo arrimaha siyaasadda inay la fariistaan oo ay kala hadlaan oo laftirkooda ay qayb ka qaataan xalka aad iyo aad ee, ahlu sunno een, waxaa looga fadhiyaa waxay tahay maadaama iminka ay soo galeen maamulka in ay dhiirigeliyaan in sidii hore loogu sii wadi lahaa in ay tagaan maxaa la yidhaahdaa gobolka ee, galmudug oo dhan qeybihiisa kala duwan in ay muujiyaan furfurnaansho inay muujiyaan maxaa la yidhahdaa in ay dhegaystaan eh, dareenka dadka guud eh, isla markaasna eh, taageerayaashooda ay ku qanciyaan in hadda wixii ka dambeeya ay yihiin qeyb ka mida maamulka galmudug markaas waxay u baahan tahay shaqo badan runtii Mm.
waana shaqada aan aaminsanahay haddii aan- in lagu caawiyo in ayagana la- lagu dhiirigeliyo eh, nabadda gobolkaas gobolkaasi runtii gobol dhibaatooyin badan iyo duruufo badan ilaa muddo dheer ilaa xitaa xiliyadii ay dowladdu jirtay ilaa xiliyadan eh, soddonka sano ku dhow ay colaadaha sokay dalka jiraan runtii gobol aad iyo aad u dhibaataysan weeye dadku waxay u dhimanayaan baahi Eh, abaaro joogta ayaa ka socda deked ma laha ilaa hadda eh, dhulal jidad ma jiraan marka meelaha yar ee horumarsan iminka waa uu samareeb iyo cadaado iyo maxaa la yidhaahdaa iyo gaalkacyo iyo iyo qaybo ka mid ah ee ee maxaa la yidhaahdaa deg- tuulooyin ah marka waxaa loo baahan yahay runtii saddexdaas keliya afartaa keliya aan la eegin ee la eego guud ahaan gobolka dhibaatada ka jirta maxaa la yidhahdaa waaya Een, ugu dambeyn marka la eego meelo fara badan ama magaalooyin fara badan oo gobolka waxaa weli maamula ururka al-shabaab heshiiska ahlu sunna iyo galmudug iyo in dadku ay isku soo dhowaadaan qayb intee la-eg ay laftirkeeda ka qaadan kartaa ayay kula tahay xasiloonida Eh, si wanaagsan runtii nabadda gobolku mar walba waxay ku xiran tahay wadajirka ay- ay muujiyaan xoogaga siyaasadeed ee ee ka jira gobolka waana midda hadda ah, laga walwalsan yahay in eh, galmudugtii jirtay ama socotay ay ay aysan keenin dhexdeeda khilaaf inuusan keenin oo laga hortago waa midda dadka badan ay ka walwalayaan runtii marka waa sidaas aad sheegtay Mm.
ee xoogagan al-shabaabku awoodda ay ku leeyihiin gobolku runtii aad iyo aad ayay u yartahay ee se- marka la fiiriyo maxaa la yidhaahdaa gobolka marka quwadan iyo midnimadan ka dhacaysaana waxay sababaysaa inay quwaddaas sii yaraato maaragtay oo islamarkaasna Waaya.
e- e gobolku uu kusii barwaaqoobo nabadda iyo iyo iyo sidii loo dhisi lahaa e, aad iyo aad waxyaabaha runtii ay u baahan yihiin dadku sida iskuulaad e, isbitaallo jidad e, nabadayn dadku waxay u baahan yihiin in nabadda la xoojiyo maaragtay oo oo ah aad furaha iyo aad baa maxalliga mahadsan tahay waa mahadsantahay intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay cabdilqaadir axmed nuur waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo